jirkaygii la
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana wanaagsan dadkana dhegaysanayo meel kasta aad joogtaan waa maalintii lixaad ee julaay bisha toddobaad ee qarniga siddeed iyo tobnaad sanadkiisa qarniga koob iyo labaatanaad sanadkiisa siddeed iyo tobnaad ku soo dhowaada barnaamijkeena heesaa iyo kalgacalka lahaa ee imaqashii imadadaadi waa lixda juulaay sannada labada kun iyo siddeed iyo tobanka waana toddobaadkii ama usbuucii toddoba iyo labaatanaad ee sannadkan dhegaystayaashu barnaamijkan waala baanu kusoo qaadanno salaamaha roosada iyo meheerka waxa ay kaga qaybgeli karaan ciddii daranaysa ama dhegaystayaashuba si ay u salaaman heladooda saaxiibadooda ku kala baahsada gudaha dalka iyo dibaddaba lambarada siddeetan lix toban toban iyo kow ilaa iyo lix iyo toban barnaamijka maxamed cabdiweli maxamed oo saaxiibkay ayaa transmishinka studiostadii joogan waa cabdisaan armataan ayaa idinla socodsiinaya jibco wanaagsan ayaa idinleeyaha hase yeeshee hortaas bini aadamku waxa uu aad uga cawday waxaa la yidhaaho jacaylka talow jacaylka dad badan wax maxay ka aaminsan yihiin muxuuse yahay inkastoo aanu ognahay inuu hariyeyo fara badan uu buddhigay oo dee ajal baa loo dhintaa laakiin sababteeda isaguu iska lahaa sida cilmi ismaaciil ibaan cilmi boodhere iyo calimaax iyo cantar haddaba mid ka mid ah abwaaniintii soomaaliyeed ee soo maray fanka weli khaasatan haddana nin saxaafi ah abwaan haddana saxaafi ah ayaa gabay ka mariyay oo de malaha sida cabdislaan oo kale oo jilbaab dhulka u dhigay cabdalla nuurdin axmed naxariis jalaalaha ka waraabiye tix ama gabay laba daqiiqo ah oo kaga warramaya barjacaylka sugaanta waanu gudbi doonaaye maqal haboon
nin uu caashaq dhiibay baan ahay oo ciillan weligii anigoo carruuruu igalay cudurka shayddaane culays buu isaaray iyo xanuun caadiyoon bi'ine cabsi kama qabayn maalmuhuu igu cusboonaaye cidunbaa dawayn baan isiri ciirsi kuu baxa eh cashar ii qora ayaan lahaa culimmo duubweyne ee saama gowracay intaan ciid ka faashadayo cishriin bilood baan ku jiray weel cidhiiriyahe welina caafimaad ma ladin oo waygu caynkiie intuu ii carooduu dhammaan cunay dubkaygiie casho iyo quraac buu ka dhigay cududahaygiie cadkii waa ka feensaday laftii coodii iyo jiire ciriqyihii wadnaha buu xidhoon dhiigga celinayne naftana waygu caascaasiyo ceeshkii iga gooye caanano kolay ku tahay dhadhammo wayga celiyaaye cunahaba wixii sii mara waa candhuufada eh cagtaydii tallaabada gabtoo caajis baan ahaye sidii ruux xiroola ah ayaan tukubo culus ku ludaaye bajeelis mooyee durduro waan ka caaldhigaye waxba sayaan calaa calin rag waa kii calool adage midii cudurkan igu beertay baa ii cadaawo ahe anigaa naftaydii casilay caadil ii qoraye cudur iga fog baan doontay oon caabuqii harine haweenno way ka cararaan nimaan ceesh u fidinayne hadba kii cashada siiyabay wada caweeyaane caqli iyo garaadkoodu caqli iyo garaadkoodu waa calal nadiifaade haddii uu cifriid yahay midkii cuud labow talinne cadaabtii ilaa iyo nafsiga kama cabsoodaane cilmi baan ogayn jeer inay aasi geliyeene midii calanka loo saaray baa caydi soo dhimaye inuu caashaq naageed dilaan cidina moogayne anigana alla anigana halkaan caawa al ciribla weeyaane ka caraabay dunidoo naftanu waygu ciribriiqe noloshii cirkay iga tagtay iyo caadka hoos mare eh israa'iil wuxuu igu wadaa ceelkii aakhiro eh teer iyo carruurnimo midaan daba cataabayay haddii ay caawini lahayd cudur ma jiifeene cillada iyo jiradu waa darteed caawa aan qabo eh ninkii caashagnaaadi qaba
baarka ayuuna qaaday cabdilan wardiin faantida ayaabaa ilmu indhahay soo istaagtay ayaa mid ka mid ah heesaha galabtaan aan kugu talagalnay dumarow de waxaan malanaya fariintaasi xaggiinna ayay ku socotaa heeska ugu horreeya waa kan
hilmahadalka kuma jira furitaanka barnaamijka waxaa ay u sugnaatay allah u naxariistay suugayahanka weyna ee cali sugul cigaal dun arbeed oo heeska barnaamijka furitaanka oo isagu iska leh amaba curiyeyba waayahay hordhay barnaamijka ayaana ku guda jirnaaye jacayl laga wada cabay walla jacayl laga wada cabay badna cabdullahi kaalmaan deeqna maxay ka tiri godon
aaaa
gudin ilaahay aanu kugu karkaran waxba kuma kuyso gudin ilaahay aanu kugu karkaran waxba kuma kuyso gaxmaharawayday taladii kacaliyo nasteexo garawayday taladii kacaliyo nasteexo anna waa bunbuxaa garawayday taladii kacaliyo nasteexo garawayday taladii kacaliyo nasteexo anna waa bunbuxaa adigaa guleysto raaxa u gamaaye gudubkayga hadbaasda ka fadhiisto adigaa guleysto raaxa u gamaaye gudubkayga hadbaasda ka fadhiisto gabalkii damweeyan haddaad garasha diito gabalkii damweeyan haddaad garasha diito udubkayga dhowrto gabalkii damweeyan haddaad garasha diito gabalkii damweeyan haddaad garasha diito udubkayga dhowrto
cabdilaahi kaahin maandaqi iyo heeskii go'doon intaa ayaan kaga gudbanaa siddeedii lixdan kabay soo xarabto qolka kaydka hadalka loo qabtay mar kale galab wanaagsan dadka hawada naga dhegaysanaya meel kasta idin joogtaa dadweynuhu siddeetan iyo lix toban toban iyo kow toban toban iyo labo toban toban iyo saddex toban toban iyo afar ilaa toban toban iyo lix ayay nagala soo xiriiri karaan si ay heladooda iyo asxaabtooda ku salaabaan cinana heesaha qaraamiga ayaan halkan idinla fadhinaaye gawaayadii jaliya jacaylo kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo toddobaatankii loo qabtay uu sameeyey soogayeenka weyne axmed salaam bide hees ku jiray baan idin hayaa howl yidhaaho jaliya mey jaallahay waxaa heeskaasi ku wada luqaynaya naxariis jin allah ka waraabiy axmed mooge liibaan iyo gabadhii sare siicad waa kan
heeskoodiima jaallaha intaa aynu ka iyo koba yar gudubno waayahay maryadii maxamed cabdullahi ciise sangubsi hogaanyahanka weyn ilaahay caafimaad waraha siiye mka yara xanuunsanaysaa xanuunsanayaaye waana rajaynaya inuu ilaahay caafimaadkiisu soo celiyahay suu sameeyey ala yidhaaho eer go'an iyo cabdi cali bacalwaan kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanka iyo heeskaas soo xarooday waan hees dareen gaar ah run ahaantii ilahay markaad dhegaysato eer go'an ha iga dhaqaaqine cabdi cali bacalwaan
aynigaaga tiriyo afarta iyo tobanka in yari kuma geerin carbo ruuxu ka caslu badan adduunyada ma joogo aynigaaga tiriyo afarta iyo tobanka in yari kuma jirin cardu waxaad iga abbaartay ubagii wadnaha iyo sababada agtoodiyo ardaaga u dhaaxeeyey cardu adiga abbaartay ogogii wadnaha iyo sababada adkoodiyo ardaaga u dhaaxeeyey cardu aygaga dhaqaaqine aygaga dhaqaaqine abal dhigato dumarkana caadigu abaldhigato dumarkana caadigu ugu hore uu agtigayo ur laguma qaadinu adikama dhaqaaqinu gacmaa kama cadin ardu amaan badan ama lagu agdhigayo ur laguma qaadinu haddi kama dhaqaaqinu gacmaa kama adeegi ardu waxaad aqal ku leedahay eebadu ku mudan tahay adhaxda iyo fiiraha iliinka u dhaaxeeye cardo waxaad aqal ku leedahay eebadu ku mudan tahay adhaxda iyo fiiraha iliinka u dhaaxeeye cardo aygaga dhaqaaqini abal dhigatood dumarkana adigu abal dhigatood dumarkana adigu ugu siday aniga ila tahay indhamaanan saarinu asxaabtii dabadeed ifka laguma sheegi cardu ruuxu ka aqoon badan siday aniga ila tahay asxaabtii dabadeed ifka laguma sheegin cardo waxaan ku ishaaray albaabkii jannada iyo udgonow rasuulkiyo ilaahay adkiisi cardo waxaan ku ishaaray albaabkii jannada iyo udolow rasuulkiiyo ilaahay agtiisi cardu erigoan aygaga dhaqaaqine erigoan aygaga dhaqaaqine erigoan aygaga dhaqaaqine erigoan aygaga dhaqaaqine abal dhigato dumarkana cadigu abal dhigato dumarkana cadigu ugu
cabdi cali bacalwaan nin afka malab iyo canaba la isugu geeyey ayaa heeskaani u qaaday erigoan waa ka mid yahay fanaaniinta soomaaliyeed ee waddanka dibaddiisa ku maqan oo dagaaladiisuka iyo waddankaas ka baxay allena waxaan uga baryayaa isagoo nabad ah inuu ku soo laabto iyo soomaaliya oo nabad imika waa nabad laakiin heerkii la doono ama heer qof kasta ummadda soomaaliyeed meeshuu doono uu gaari iyo socod ku tegi karo waayahay barnaamijka ayaa imika kala barkiisii dhaafayo lixdii shantii iyo barkiiba imika nu kasii gudbaynaye lix iyo konton sannadood ka hor hees uu inoo qaaday fanaanka salaad maxamed sardi oo miyah iyo miyiisiga iyo waxoo dhan isagu iskale de imika dad maqashada waxaas leedahay waa salaa derbi maahan cabdisalaam been buu sheegaya laakiin waa salaa derbi waa kan
thank you
salaad bal noo yarakaadeen dhanka ayaa cabdulqaadir xasan nigaye u bayne galool xiiska kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatanka ayaa loo qabtay heeskaasi waa kan
sidii galabciya ugahaan cidla gacal ugaartaagebiiban dul saaron cidi iga gargaadhayn sidii galabciya ugahaan cidla gacal ugaartaa gabaldhaxiya waa baryaba anigaan gubtoode gabaldhaxiya waa baryaba anigaan gubtoode intaan garayson guushina ku siiyad way mar labaadi goyse inta aan garayston guushina ku siiyad way mar labaadi goyse dad gacanta iga qaban dheerikayso xadhig soo gaalooshaybad surka iga goyse dad gacanta iga qaban gedheerikaysad xadhig soo gaalooshaybad surka iga goyse godinla igu heedho waanigan goxayo way balaayadu igoyse gadhka iyo halbowlahaa godinla igu heedho waanigan goxayo balaayadu igoyse gelinna harsan maayo anigaan isguufe gelinna harsan maayo anigaan isguufe intaan koo gaclaadad goodkayga raratad haygadeedi moode gacloodad guudkayga saratadnayagadeedi moode dad gacanta iga qabatay gedheerikaysad xadhig soo galooshaybaad surka iga goyse dad gacanta iga qabatay gedheerikaysad xadhig soo gaalooshaybad surka iga goyse wanaagliyo gargaar kuguma hayste wanigaan iskabayo talo ila gudboonte gaxalnima wanaagliyo gargaar kuguma hayste wanigaan iskabayo talo ila gudboonte gubad cidi ka gurtaan kaligay gurgurta gubad cidi ka gurtaan kaligay gurgurta yonkotogughayo biyo gaadhi maayo ishangalax ku siiyo ankotagugahayo biyo gaadhi maayo shangalax ku siiya dad gacanta iga qabata gedherikaysad xadhig soo galooshay baad surka iga goyse dad gacanta iga qabata dherigaysid xadhig soo galooshay baad surkayga goyse geesigii habbooniyo lama gooyo arkay waa laga gar qaataa halkii oo ku geeye geesigii habbooniyo lama gooyo arkay waa laga gar qaataa halkii oo ku geeye wagabax banaaniyo abaarkeeda layse wagabax banaaniyo abaarkeeda layse garad male haweenkani adigoo guntambaye keskale oguta garad male haweenkani adigoo guntambaye keskale oguta dad gacanta iga qabata gergerigaysid xadhig soo galooshay baad surka iga goyse dad gacanta iga qabata gergerigaysid xadhig soo galooshay baad surka iga goyse sidii garas gogtoolo meel goda ku yaala gorgoraadu fadhiistaan hadba garab yaadayde sidii garas gogtoolo meel goda ku yaala gorgoraadu fadhiistaan hadba garab yaadayde godiyobesa halba meeli goosta godiyobesa halba meeli goosta intaan guyaysana guruma hantiyo waye aniga isku dowle intaan guyaystana
waayahay intaa aynu kaga gudubna abdiqaadir xasan xuseen xarsin allah ka waraabiya abdiqaadir xasan naga idhaaho heeskiisii waayahay gabagadi barnaamijkan ayaan soo gaaray barnaamijka waxay farsamanaya saaxiibkay maxamed cabdiweli maxamed anigoo cabdisan calimataan ayaa idinla socodsiinayay waxaynu la dunyada haddii aan la kala dhiman ama moodad kala helin marba lasu soo noqonaya ee jimcaha soo socda intaaynu dib ugu kulmi doono hawada iyo barnaamijkan ee maqashay madadaali waxaan idinkaga tegayaa maskaxdii allah maskaxdii suganyahanka weynaa maadan ka gaadhe maxamed aadan dacar ayaa sameeyey miyaha maraha iyo miyisigaba hase yeeshee isagii baa waxa uu la wadaagayaa su-aad sheekh maxamed hudoon hibanuura heeskuna waa ma ii baaqday
baahida kalgacalka daryahayga goyso alla barashadaadii bidhaan aragga goodnimo bala uma dhaafine waxaad tahay bogayne beerkiyoodna nacabuga baqaaye waxaad tahay bogayni beerkiyoodna nacabuga babay
ma og tahay badiyo webi adigoon dabaal baran lamaba badhaadha baahida kalgacalkuna taasay la baabtaa dadka laguma beere may baaqday sida meel badiyo xareeyo loo helay barwaaqo may baaqday sida meel badiyo xareeyo loo helay barwaaqo
maxaan kaaga baydha ama kaaga baaba sowlayma kaabani maxaan kaaga baydha ama kaaga baaba sowlayma kaabani inan yahay nin bayrlihi runta lama badheedho bogan waa dantiise aduga sida banjoogcow eebsilan bannaanada heliday ka baaba waxaad tahay bogayni beerkiyo wadna nacabuga baqay waxaad tahay bogayni beerkiyo wadna nacabuga baqay
inayaho basari iyo doqon baa nin beegsaday barxun kaga dhaqaaqde haka baqan badhaadhiyo midun baad ku soo bixi barashada xasaarte may baaqday sida meel badiyo xareeriyo loo helay barwa
makaagaba sowla ima kaabay maxaan kaaga bayra ama kaaga baaba sowla ima inay bitaaniyo dumarka xadiya xoog bilicbaadu sidata bashaada ilaa qabo bi'i waaye hawla waa laysabaantaa waxaad tahay bogayge beerkiyo wadna nacabuda babay waxaad tahay bogayge beerkiyo wadna nacabuda babay way lama boglayniyo